الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah gedo shiishiyaanada mujaahidiinta oo maanta howlgal gaara ku dilay askari itoobiyaan ah kana soo furtay qori shaamshuutara uu ku hubaysnaa xilli uu ku sugnaa afaafka hore ee degmada luuq barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wargeys ka soo baxa dalka yuganda oo sheegay in ciidamada sidibiyiinta u b d f ee qaabka caloosho dushaqastinimada uga howlgala soomaaliya oo wajahaya xaalado adag maxay yihiin dibudhacyada waaweyn ee ciidamadanu ka sheeganayaan warbixin ku aadanayaan faafreebka ku soo qaadan doonnaa sidoo kale faafreebka waxaan caawa idinkugu haynaa nabaddu waxay ku jirtaa in doorasho loo dhan yahay la qabto oo aan ahayn midda qof iyo qoriga ah waxaa sidaasi ku goodiyey shariif sheekh axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka eedayn culusna u jeediyey xasan gurguurte qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah xabaal wadareed ay ku aasnaayeen dad badan oo laga helay dhulka soomaali galbeed saraakiil masaariyaha oo muqdisho kula kulmay saraakiil ka tirsan kooxda xasan gurguurte waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa kulan dowro sharci ah ee berber socotay uuna dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug iyo hoggaanka dhaqanka beelaha dega wilaayadaas oo ku soo idlaaday deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo cismaan axmed ayaa faafreebka caawa igala qiimgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusay wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa wargeys ka soo baxa dalka yuganda ayaa sheegay in ciidamada sidiibiyiinta u b d f ee qaabka caloosho dushaqastinimada uga howlgala soomaaliya ay wajahayaan xaalada adag haddaba maxay yihiin dib udhacyada waaweyn ee ciidamadan ay ka sheeganayaan kusoo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen cismaan axmed dhuubow wargeyska monitor ee ka soo baxa dalka yuganda ayaa warbixin dheer ka qoray dagaalka ciidamada siliibiyiinta yuganda ay kaga jiraan soomaaliya isaga oo soo hadal qaaday culeysyada ay wajahayaan xilli marxalad cusub uu marayo duulaanka ashaadala dirirnimo ee ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga jiraan dalka soomaaliya ee dhaca geeska qaaradda afrika wakhti dheer oo ay ciidamada siliibiyiinta yuganda ay dagaal kaga jireen soomaaliya ayuu sheegay in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen dhulkii ay ku sugnaayeen ee dhaca duleedka magaalada muqdisho taasina ay waxba kama jiraan ka dhigtay guulihii ay horey u sheegteen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxayna warbixintu sheegaysaa in aysan awood u lahayn in ay hantaan amniga waddanka iyadoo in ka badan kala bar saldhigyadii hore ee ciidamada gaalada midooda afrika ay ku wareejiyeen maleeshiyaadka soomaalida ayay si deg deg ah ugu dhaceen gacanta al-shabaab xaaladda amni ee dalkan ku yaalla geeska afrika ayaa noqday mid aan xasillooneen oo isbeddel joogtaha ku jira ayay tiri warbixinta warbixinta uu qoray wargeyskan ayaa xusay in sanadkii dhammaaday ee laba kun afar iyo labaatan gaalada midooda afrika ay saldhigyo fara badan ku wareejiyeen maleeshiyaadka soomaalida kuwaasoo intooda badan hadda ay la wareegeen al-shabaab waxayna saldhigyadaasi ka badan yihiin toddoba iyo labaatan xarumood oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wareejinta saldhigyadan waxay qayb ka ahayd in mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah looga wareejiyo ciidanka soomaalida sidaasna uu ku dhammaado howlgalka gaalada afrikaanta ah laakiin arrinkii uu noqday mid waxba kama jiraan ah arrinkana uu dib ugu laabtay halkii uu howlgalkan ka soo bilowday lagama maarmaanna ay noqotay in la yagleelo magac cusub oo ah atmis ayay tiri warbixinta mar ay warbixintu soo hadal qaaday awoodda mujaahidiinta iyo qalqalka ka jira goobaha cadowga ayay warbixintu tiri weeraro isdabajoog ah oo madaafiic loo adeegsaday ayaa lala beegsaday xarumo dowladeed oo muhiim ah sida garoonka diyaaradaha caalamiga ee muqdisho iyo xerada sida aadka loo ilaaliyo ee xalane oo ay ku yaalaan xarumaha hay-adda qaramada midoobay safaaradda maraykanka midooda yurub iyo midda ingiriiska tani waxay ka dhigan tahay ayuu yidhi munitor in deegaankaas oo markii hore loo arki jiray goobta ugu amniga badan soomaaliya uu hadda noqonayo meel faraha ka sii baxday amnigeeda islamarkaana aan laisku hallin karin ciidamada gaalada yuganda oo soomaaliya soo galay sanadkii labada kun iyo toddobadii ayaa muddada ay joogaan dalka waxa ay wajahayeen iska caabin xooggan oo uga imaanaysay ciidamada mujaahidiinta oo marar badan cagta mariyey saldhigyadii ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay gobolka shabeellada hoose halkaas oo dowladda kaafiradda ee kambaala ay ku weysay boqolaal askari oo lagu dilay weeraradaasi islamarkaana weli sii socda taasi oo mugdi sii gelinaysa duulaankooda diinla dirirka ah iyo damacooda dhaqaala doonka ah
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo nabaddu waxay ku jirtaa in doorasho loo dhan yahay la qabto oo aan ahayn midda qof iyo qoriga ah waxaa sidaasi ku goodiyey shariif sheekh axmed oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka eedan culusna u jeediyey xasan gurgurte qodobkaasi sidoo kale xabal wadareed ee ku aasnaayeen dad badan oo laga helay dhulka soomaali galbeed waxaa ku maqlaysaan xubinteen hadalaynta warbaahintii guud marka midagaa islaamiga ah aalaab waxaalkan kasoo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada luuq ayaa waxay ku dileen askari etoobiyaan ah waxaana ay ka furteen qori shamshuutar ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shariif sheekh axmed oo yidhi nabaddu waxay ku jirtaa in doorasho loo dhan yahay la qabto oo aan ahayn midda qof iyo qoriga ah kooxaha mucaaradka ayaa mar kale digniinno culus ka soo saaray casradaha siyaasadeed kuwa amni iyo kuwa dhaqaale ee ka jira magaalada caasimadda ah ee muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka ah ee la magacbaxay golaha samatabixinta soomaaliya ayaa warmurtiyeed ay soo saareen ku sheegay in marxalad adag ay marayso xukuumadda muqdisho islamarkaana ay wajahayso casrado dhan walba ah shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre oo ka mid ah madaxweynta mucaaradka ayaa ku eedeeyey xasan gurguurte dhulboob iyo in uu shacabka rayidka ah ku qasbayo isdiiwaangelinta doorasho qof iyo cod ah waxay sheegeen in maleeshiyaadka xukuumaddaasi ay gaadiidka dadweynaha qasab ku istaajinayaan kadibna ay shacabka qoryo ku qabanayaan iyaga oo ku qasbaya isdiiwaangelin doorasho mucaaradka ayaa ku goodiyey in ay awood iska hortaagi doonaan iskuday walba oo xukuumadda xasan sheekh ay ku qabanayso doorasho qof iyo cod ah nabaddu waxay ku jirtaa in doorasho loo dhan yahay la qabto oo laga joogsado doorashada qof iyo qoriga ah ayuu yidhi shariif sheekh axmed haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali meemo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saraakiil masaari ah oo muqdisho kula kulmay saraakiil ka tirsan kooxda gurguurte magaalada muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay kulan dhex maray saraakiil ka tirsan dowladda ridada masar iyo saraakiil kale oo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kulanka oo si gaar ah u dhex maray saraakiil ka tirsan gaashaandhigga riddada sida wasiiru dowlaha wasaaradaasi murtadka lagu magacaabo cumar cali cabdi taliyaha ciidamada dhulka ee riddada murtad sahal iyo u qaybsanaha wasaaradda difaaca dowladda riddada masar murtad axmed fatxi al xuseyni ayaa diiradda lagu saaray arrimaha difaaca iyo ciidamada masar ay doonayso inay u soo daabasho soomaaliya ciidankan oo qayb ka ah howlgalgaaleedka kufaarta afrikaanta ee loogu magacdaray eyusom ayaa imaatinkooda waxaa dhowaan qalinka ku duugay ururgaaleedka midooda afrika waxaana si weyn u diidan dowladda siliibiyadda etoobiya dowladda xabashida etoobiya oo maalmo ka hor ka hadashay ciidankan ka tirsan dowladda riddada masar ee lagu wado in la keeno soomaaliya ayaa sheegtay inay iska difaaci doonto maadaama masar iyo etoobiya ay isku hayaan biyoxireenka ay adis ababa ka dhisatay webiga niil ee alnahda kaasi oo ay dhowaan soo gebagabaysay kuna wado in ay howlgeliso haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xabaal wadareed ay ku aasnaayeen dad badan oo laga helay dhulka soomaali galbeed wararka naga soo gaaraya magaalada dhagaxmadow oo ka tirsan gobolka jarar ee dhulka soomaali galbeed islamarkaana ku hoos jira gumaysiga dowladda etoobiya ayaa ku waramaya in halkaasi laga helay xabaal wadareed ay ku aasnaayeen dad badan oo la sheegay in ay xasuuqeen maleeshiyaadka liyubolis ee u adeega etoobiya xabaal wadareedkan ayaa la helay markii qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada ay god ka qodeen xaafad ka tirsan dhagax madow waxaana halkaas loogu tagay lafaha dad aada u badan dadka goobta isugu yimid ayaa waxaa ku jiray haweeney wiil ay dhashay uu ka mid yahay dadka kuwaasna xabaal wadareedka waxaana ay sheegtay in ay aqoonsatay dharkii uu watay waxay intaasi ku dartay in wiilkeeda ay toban sano ka hor maleeshiyaadka liyubolis ee cabdi iley ay ka qabteen magaalada xilligaasna ay ugu dambeysay aragtidiisa xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa bashiir waa nagaynta كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee mudug kulan dowlo sharci ee barbar socotay oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug iyo waxgaradka iyo nabadoonada beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo idlaaday deegaan ka tirsan wilaayada mudug waxa uu socday kulankaas muddo toban cisho ah waxaana ka qayb galay hogaanka dhaqanka qabaa'ilada dega wilaayada islaamiga ee mudug ugu horeen waxaa ka hadlay sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug salaatu salaam waxaad moodaa soomaali ciddii uun ilaahay ka badbaadiyey moogiye mas-uuliyaddu sidii ay noo fuusha si aan ahayn inaan u fahamnay dadku waa culummo wax badanna moogtaha culummada waa waa dhegaysanay oo culummala jir aan nahay ninkaan culummahan waa culummala jir insha allahu tacaala nafteenna aan ka bilowno inaan u cadaalad samayno aan ku xijinno hadba sida ay isugu xigxigto ehelkeenna iyo qaraabadeenna nin waliba qaraabada oo hogaanka u yahana si gaargaara markii loo sii kala tago deriska ha la ilaaliyo xuquuqda deriska soomaali maantay waxaa lagu mashaqeeyey wax la yidhaahdo sohdimo dhaxalka horta soomaali maanta haysato waa dhaxal talyaaniya ogaada talyaanigaa waxaa noo dhigaa lagu leeyay waa masiibana haysa talyaanigii u ahay isagu ehel miyaan ahayn qaraabo miyaan ahayn diin maan ehel ku ahayn dhaqan maan ehel ku ahayn dhalasho maan ehel ku ahayn maxaa naga dhexeeyey nin yimid oo kaafira oo gumaysto ah oo ku talagalay waaye afar wiiloo wada dhalato oday isku dhalay inaysan derisnimo ku wada noolaan iska dhaaf wax dhaafsiisana macnaha taladii iyo shuuradii iyo dhaqankii dadkaanu asalka u ahay inay inta ka guuraan oo ayagu afar qolo kala noqdaan haddana afar qolon dabka kala qaadan noqdaan waxaanu ka shaqeeyahay insha allahu tacaala marka adunku waa fahamsantihiinoo maogtahay ilaah idin fahamsiiyey inaan ehelkeenna iyo qaraabadeenna aan fahamsiino qaraabay soohdimaha lala diriro soohdimaha xariiqtimaha gaalku dhigay intaan nool nahay wixii ilaahay noo qadarana aan baabi'inno waxa kalena annagoo raadkooda ku soconno aan ka tagna adduunka xariiqtimaha gaalku dhigay annagoo baabi'intooda ku guda jirno ninkii moogtahay tegi lahay ha tagoo ilaahay oofsado ninka kalena dariiqaas aan haynoon ku ballanno war intaaman ku ballansanna anu isku ognahay soohdintii talyaanigu dhigay aan baabi'inno dastuurkii shibron iyo soodintii wada socday dastuurka shibron waa la dirirnay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka alayhi salatu wasalam aan kula dirirnay waxa dadka aad u akhrisiin oon annagu akhrisanaa waa ilaahay kitaabkiisa waxa aan ka dignaahina waa dastuurkii shibron noo qoray uu nooga tegey laakiin soodinta weli hoos looma fiiri taas waa fahmnay moogta sida aan u fahmnay soodinta talyaanigu ka tega aan u fahmno waa ku celcelina arrintaas aan baabi'ino insha allahu tacaala dadku waa muslimiin waa ehel abtir hal oday wada gala waay abtirkaas halka oday wada gala waxa inay wada leeyihiin dal iyo deeq iyo diinba inay wada leeyihiin dadkeena aan barno aanna ku dadaalno annaguna aan hormuud ugu noqonno jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidoo kale xafladii gebagabada waxaa ka hadlay naqiib cali maxamuud maalin iyo naqiib cabdiraxiim bacdow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد الآية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا oo ay tahay taariikhda hijrigu labaatan iyo sagaal sanadku yahay kun iyo afar boqol afartan iyo toddobo ayaan maanta waxaan joognaa khatimkii iyo gebangabadii dowrada magaceedu yahay icdilu huwa aqrabu litaqwa bacda xamdillaah waxaan maaragtay ammaan iyo bogaadin u diraynaa umaradeenna iyo cid kasta oo ka soo shaqaysay in maarata dowladan la galo ilaahay kitaabkiisana laysku booriyo la fahmo maxaa yeelay waxa aan ku nisbo sheegano oon ku abtirsanaahi waa magaca diinteenna islaamka inaan maarata kitaabkeenna fahamno markii kitaabka aan fahamno kuna dhaqanno ayaan ehel u nahay inaan magacaas sheegano ilaahay ayaanu maaragtay leenahay mahadi ha ka gaarto ilahay baa ku mahadsan intaa bacdigeed anigoo ka faa'iidaysanaya maxalkan iyo khatimkan dowlada iyo maaragtay iclaamkan maanta ilaahayna siiyey waxaan dhammaan gaarsiinayaa bogaadin iyo tahaniyad ummadda muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan mujaahidiinta iyo umradeenna waxaan leenahay ilaahay meel kastood joogtaan ha idin xifdiyo ilaahayna camalkiina ikhlaasa ka dhigo ilaahayna maaragtay dadka muslimiinta guusha ha waafajiyo intaa bacdigeed dadka maaragtay murtadiinta ee xaqdidyada ah ee xasan gurguurta uu ugu weyn yahay iyo dadka maaragtay acwaantiisa ee caqligoodu maanta uu lumay ayaan haddana waxaan u diraynaa baaq dadka horta baaqa dirayaa yay yihiin wey annagoo joogna fii wilaayati mudug kana kooban nuqubada joogta iyo odayaashu ay yihiin beesha hiraab la yidhaahdo sidaas darteed waxaan la xanuunsanaynaa dadka magacaasu nagala dhexeeyo iyo dhammaan ummadweynta soomaaliyeed waxaan xaq ugu leenahay inaan uga digno waxyaalaha ay ku halaagsamayaan uguna yeerno sida masiirkooda ilaahay geliyey fi dunya waalaakhir waxaan leenahay xasan gurguurte iyo acwaantiisu dee waxa weeye xilli dadku ay fahmaan ayaa la joogaa dadkii ku kadsoomay waa ahaadeen hadda ka hor bay tageen ninkaa iyo hagarta uu wado adinkay idinku dhacaysaa haddii aadnaan ka herin waxaan leenahay walaalayaal waxaan idinka rabnaa inaad u soo hilowdaan ilaahay kitaabkiisa inaad hagarta gaalada iyo murtadiintana aad ka waatowdaan waxaan jecelnahay badbaadadiina dhiiggiinu inuusan daadan kufri inaadnaan ku dhicin murtadnimo inaadnaan ku dhiman inaad soo islaamtaan inaad micigeenna noqotaan inaad walaalaheen noqotaan sidaasaan idinkugu yeeraynaa idinlana jecelnahay allan waxaan idiin weydiinaynaa inuu idin waafajiyo markaan haddana kelimadayda sii maaragtay kusii daro dadka hadda jooga xarar dheere iyo nawaaxigeeda sida ceeldheer oo kale oo niman yaho waxaad ku cibro qaadataan kuwii maaragtayay idin lamid ahay ee fahamka iyo fikirka iyo ra'yiga idinka lamid ahaa waxa ilaahay uu ku sameeyey adinkuna qarkaad u saaran tihiin waxaan leenahay taladuna waxay waxgoysaa inta la nool yahay ama la bed qabo mar haddii ruuxdu dhacdo oo ciidda laga hoose maro qofku camalkeedii uunbay la kulmaysaa iyo wixii ay ahayd tala dambe ma jirto waxiisu sheegidana ma jirto nimayaa ku dhimanina gaalnimaha ku dhimanina nimaya xasan yow idin halaagina wixii halaagsamay baa halaagsamay nimaya waxaan nool waxa intaad nooshihiin idinka sabri mayno waxaan rabnaa inaad maaragtay waanadaya qaadataan inaad nala mid noqotaan inaad ahludiin noqotaan inaad waxa weeyaan baadilka iyo shirkiga iyo gaalada iyo wax daran oo idin wareeriyey inaad ka beri noqotaan waafajinta isagaa iska leh ilaahay baanu idiin weydiinaynaa haddaad diidaan soo maaha ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu maaragtay mar dhow laydinka takhalluso gacan mujaahidna ilaahay idinku sababo sidaasna adduunka aad kaga faaruudaan waxaan leeyahay intaa bacdigeed waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay kitaabkiisa barashadiisa kudhaqmidiisa waxaad og tihiin nabigeenna saddex iyo labaatan sano ayuu diintan fidinayay risaaladuna ay ku soo degaysay tobankii hore ee uu jooga mako dadka ayuu ilaahooda barayey dacwaduu ka gudanayay markii uu tegey magaalada madiinana isagoo sidii kitaabkii usoo degaya ayaa seefti iyo dagaalkiina bilowday sidaa darteed kitaabku wuxuu u baahan yahay in la barto waxa uuna farayana aan ku dhaqanno la dagaalano murtadiinta iyo gaalada kitaabun yahdi wa sayfun yansur wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية إخوة العسى إلهي بأن أمهد علينا allihii naga dhigay dad muslimiin ah isagoo kaana keena meeshaan annagoo waajibaadkiisa gudanayna oo ka fakerayna diintiisa siday u kor noqo lahayd walaalayaal ilaahay baa mahadsan allihii dowladan oo qiimaha leh oo ilaahay diinkiisa lagu baranayay allihii isagoo kaana keenay ee si nabada haddana noogu dhammeeyey allahaasaan u mahad celinaynaa bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa ilaahay mahadiisa kadib isagaa mahadoo dhan mudane walaayada gobolka mudug oo soo qaban qaabisay dowladan sharciga ah ee lagu soo aruuriyey nabadoonada ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada mudug ee duruusta u diyaariday ee macalimiinta u diyaarsan inay waxbaraan usoo diyaariday ayaan u mahad celinaynaa mahadda alle kadib waxaan leenahay jasaakumullahu khayran ilaahay miisaankiina xasanaadka wixii aad qabateen oo dadaala haydin saar intaa kadib ikhwatulcisaa dowlada lagu qabtay gobolka mudug ee loo qabtay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka waxay noo soo bilaabatay labaatankii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo toddoba maanta oo ay tahay labaatan iyo sagaalkii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo toddobana waa noo soo xirantay dowladaas shacaarkeedu wuxuu ahaa icdiluu huwa aqrabu litaqwa in ummadda cadaalad lagu dhaqo cadaalad dadka muslimiinta ah ku dhaqmaan shacayrkeeda sidaas ahaa waxaana loogu magac daray saxaabiga jaliilka ee suldaanka ahaa ama ugaaska ahaa dufayl ibnu camrin aldows radiallahu canhu annagana kuwa ku dayda oo qudwadaas qaata oo ilaahay ku ilhaamiyo inay waddadiisii maraan allah naga dhigo ilaahay ha naga dhigo dowlada waxaan ku qaadanay duruus kala duwan kala bedbedelan oo ugu horeeya kitaabka qur-aanka kariimka ah tafsiirkiisa aan ku qaadanay axaadiista mustalaxulxadiis iyo caqiida waxa weeye laysa alqariibu qariib waxaan kaloo ku qaadanay kutubka layra alwalaa walbaraa kutubtaas kala duwan iyo sida kitmaanka israarta muslimiinta loo qarin lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa wii xabadkeenna galay kuwii ku dhaqma oo xafida oo ummadda gaarsiiyey inuu ilaahay naga dhigo diintaas naloo akhriyey ooaan u fadhinay tobanka maalmood waxaan leenahay waa wax innagoo dhanna farax geliyey qalbigeenna iyo sadrigeennana wax weyn kusoo kordhiyey haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka mudug dowladaanoo kale waxaan dhihi karnaa nama soo marin nama soo marin aan dhihi karnaa sababtoo ah culunta aan ka helnay iyo sida indhahu ay noogu fiiqmeen iyo wax badanoo naga daahnaa sida aan uga helnay dowla aan uga helnay hadda ka hor nama soo marin aan dhihi karnaa wax ka daba dhow mooyaane waxaan u baahannahay oo dadka muslimiinta ama biliaadi muslimiintu isaga baahanayaal u yihiin waa diinka ilaahay ay baahanayaal u yihiin sababtoo ah nebi maxamed dhaxalkii laga helay waa qof walbaana intii uu ka qaato ayuu ku leeyahay qofkii dhaxalka nebiga maxamed ka qadaana wuxuu la mid yahay qof uun mithaal haddii laga soo qaado qof haddii la dhaxalka aabbaha waxba kuma lihid qofkaas macnaha waxay ujeedaa in la faquuqay marka dhaxalkii nebi maxamed kuwii qaata ee ku dhaqma ee dhaqan geliya allah naga dhigo kuwii ku dhinta ee kitaabkooda ayagoo ku dhegan oo ilaahay diinkiisa difaacaya kuwii ku shiidana allah naga dhigo kuwii iyadoo laga aqbalay lasoo bixiyana allah naga dhigo walaayadu inay noo soo celcelido dowladan iyo dowrooyinka lamidkaa inay nagu soo celceliyaan oysan wakti kasta laxado kasta asbuuc kasta bil kasta sanad kasta dowladan waan u baahannahay ummadda muslimiinta oo dhanaa u baahan inala ku soo celceliyana waan baraarujinaynaa markan waxaa idinku soo maqan codadka naqiib cali saciid iyo nabadoon axmed maxamuud xasan foolfooley oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee mudug awalan ilaahay baanu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala oo naga dhiga dad muslimiin ah allahaasanu mahad celinaynaa na siiyey nicmooyinkiisa faraha badan oo aynaan soo koobi karin oo nicmatul islaam nicmatul iimaan u horeyso iyo wixii kasii dambeeyo nicmooyin fara badan oo na soo koobi karin allaha na siiyaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala markaan u mahad celina kabacdi waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga ee wilaayada gobolka mudug ama xarakatulmujaahidiin khiyaadada dhammaantood baan u mahad celin bacdallaahi intaad markaan halkaa kaga gudbo waxaan meeshan ku qaadanay dowro aad u qiimo badan oo runtii qalbigeenna iyo moogtahay aakhiradeenna adduunkeennabana xasuusisay oo aad iyo aad noo gelgeshay baan meeshan ku qaadanay waxaan leenahay qoladii soo qabanqaabisay iyo qoladii culimadii bixiday dowladaba ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaran laan annagana casharadii iyo diinkii aanu meesha ka barannay ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ku dhaqma oo dhaqan geliya allaha naga dhigo waxaa ka mid a an muqararka dowlada markaan soo galo waxaan ku qaadanay qur-aanka kariimka waxaan ka qaadanay juscam tafsiirka qur-aanka kariimka u horreeyey juscam aan ka qaadan waxaan kaloo qaadanay axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam kitaabka la yidhaha islaaxu lmujtamac aan ka qaadan waxaan kaloo meeshan ku qaadanay caqiidada la yidhaahdo caqiidatu lmanquulatu wawaaqicu lmafquud uu iska leeyahay sheekh ayman aldawaahiri oo kitaabka la yidhaha alwalaa walbaraa ku sugan ayaan meesha ku qaadanay waxaan kaloo qaadanay risaalada la yidhaha leysa alqariib uu iska leeyahay zayn alcaabidiin ayaan ka qaadanay iyadan waxaan kaloo qaadanay kitaab fiqi ah oo la yidhaahdo fiqul muyasar kitaabkaasna fiqigaan ka qaadan marka insha allahu tacaala kutubta aan qaadanay kutubtaas iyo kuwo kaloo ay ahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala hanugu anfaco waa runtii culun aad u qiimo badan oo aad culus maanu asraarulmuslimiin maadaasna waan qaadanay macnaha sirta asraarta muslimiinta ama ninka la yidhaahdo oo la qariyo maadaasna waan qaadan runtii maado aad u qiimo badan oo runtii aad noo baraarujisay insha allahu tacaala taas waxay noo noqotay macnaha maado waxay noo noqotay aad u qiimo badan oo aan hore ugu baraarugsanayn laakiin aan ogaanay inay shaqada muslimiinta iyo dhaqanka muslimiinta ka tahay xubin weyn ka tahay marka insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala hanugu anfaco waxaan ku xijinayaa marka intaa markaan kasoo gudbo kutubta la qaatay walaalka iga horreeyey walaalihii iga horreysay u baraarujiyeen dadka muslimiinta inaan dhaqan gelino dadka naga dambeeyana aan ku macnaha ku tarbiyeyna si aan u cuur oo ninka layidhaha ay macnaha ay u sheegaan u raacsanahay waxaan ku darsan rabaa wax hadal yaroo aniga macnaha eh, igu soo dhacaya wixii hadalkaasi anna waxaan dad muslimiin ah waxaan baranaynana waa ilaahay kitaabkiisa waxaan ka bara la'ana kutubkaas ilaahay aan baranayna noo daaya aan kula anna waa gaalo waxaan ka hayno male nin kale naguma laha wax isku malihiin waa horan kala tagnay Eh, muslim iyo gaalana wax heshiisi kama dhexeeyaan dhex marayna ma doona ilaahay qiyaam saaca ma heshiin doonaan qofkii muslimaan muslim ku darmi doona qofkii gaaloobar gaal raaci doona laakiin waxaan leenahay oon dadka uga digaynaa dhawaaq dheer ku leenahay dadka aan ka dhalan oo magaca nala sheeg oo haddii ilaahay buu ku roon yahay aan isla nahay eh, nasabka ka wada dhalan laakiin caqiidaha maanta aan ku kala tagsannahay oo jira meesha la yidhaha gaalada ee waddanka ka talido ama ayaga qalabka u sida waxaan leenahay meeshaas qorraxdii waa dhacday ha ku cawaysaninaan leenahay ilaahay u tooba keena kitaabka ilaahay u kaalaya idinkama xigno waana wada dhex yaallaa qofi gaar uma laha qabiil gooni uma laha ilaahay kitaabkiisa wixii muslim u yaal- dhex yaallaa ka soo baxa gaaladan iyo dadkan caamiilka u tihiin oo balaayadu idinku qaaday oo injirtu idinku gashay islaamka dhexdiisa nol- nolol waafiya taalla ma taalla cuqubadaad ku jirtiin kuma- la- lagama yaqaano mana taalo qof kasta oo muslimiinta ku dhex nooli dhogor muslim uu leeyahy qof kastoo gaalada ku dhex nool hantii raba ha haysteena dhogol ba dhogor ba halu yahay waxaa idiin yaalan caqiida la'aanta iyo diin xumada iyo munaafiqnimada iyo gaalnimada waa dadka muslimiinta oo gaalada ku dhex nool oo gaalada ku dhex sugan oo haddii ilaahay bukuna qalbi aan ka taageersanayn lisaanna ka taageersan yadna waxuga qabanayna waxaan ugu baaqaynaa maalaad haysatay ilaahay idin siiyey kitaabka ilaahay ayaa idin ag yaalla meelaad ka aadaan ma aadnan weyn muslimiinta walaalihin wax la leedihiin kasoo guura ayagana leedah kasoo hijrooda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maka meelo ka jeclaa ma jiri madaxweyne madow ka dheelmada wuxuu kala baxsanayen iimaankiisa iyo caqiidihii diinkiisa ahaayeen madiino shan boqol oo kilomitir u jirtuuna lug ku teg wixii asaga la amrana waa laydin amray oo asagu nabigu wixii u amray oo sheegay waa idin amran yihiin ka soo baxaan idin leenahay ka soo guura baabuurtiina ka soo rarta ilmihiina kala soo dhex baxa masiibada meeshaas ku habsatay iyo idinkula habsane ka soo baxaan idin leenahay dadka oo muslimiinta waay oo ku dhex nool dadkaas gaalada ku dhex nool oo murtadiinta wixii musliman ilaahay ha soo hanuuniyo waxaan muslim u qorrayn oon islaamnimo u qorrayn oo inay ilaahay kitaabkiisa qaataan u qorrayn shartada Allah naga kaafi shartada Allah naga kaafi kelimadii intaas kusoo kabaada wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إيه، إلهي سبحانه وتعالى توفيق هنا وافجيو هذا الكوا صعد ماضي أو قبل قبل واي أنا واحد ربع ملا يري يري إن كفيريو أو كسابسن دولة دا علماني جاه أو هجاميو حسن جرجورتي وحي وعديها يكتبيها عن قادني يدور دي يو والله صامري waxaana ka soo baxay tashigii aan wada tashanay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ummadda muslimiinta ah inaan uga digno fasaadka xasan gurguurt fasaadka xasan gurguurta waa mid dhintay siyaasiyanna u dhintay maaliyanna u dhintay caskarina u dhintay maraykan iyo wixii la mida ayaa quudin jiray waa ka goosteen wixii ay siin jireen markay ka goosteenna wuxuu xalbiday dhulkii soomaaliyeed oo danta guud ahaa inuu boobo kuwii asaga u ahaa rabaayiinta u ahay asaga u askarta u ahay dhulkii ilmahooda ku jiraan uu ka fiiqanaya bal haddaba qofkii doonaya asaga inuu amaal ka raadiyo kii asaga xabadda u ridaya uu lahaa orod diinta islaamka weerar buu ka guriga uu ilmihiisa fiiqanaya nin walba ha iska fiiriyo innaga haddaanu nahay odayaasha gobolka mudug ee beesha hiraab waxaan rabnaa inaanu u digno dadka soomaaliyeed ama muslimiinta ah ee bariga afrika khaasatan reer hiraab reer hiraabow xasan gurguurta dabkiisu waa demey waxba yaan la idinku sirin gaashaandhigii yaan idin siiye aa, abnigii baan idin siiyey hebelow waan idin siiyey inta dhuusa maryaab la idiin soo fariisto gurguurta wixii uu keenay meeshay ku dambeeyeen horta isweydiiya in markuu asagoo wax idin weydiinayo asaga wixii aad soo dhistay meeye iraada wixii adigu aad soo dhistay meeye iraada xaggee ku dambeeyeen halaagii kuwii awal uu soo dhisay oo uu lahay waa askari nadaamiya oo waa soo tababaray bal meeshuu ku dambeeyey hala weydiiyo markaad weydiisaanna waxaad isbarbar dhigtaan runtiisa iyo beentiisa misena waxaad isbarbar dhigtaan waa qodobka labaade muxuu sharcigeennu ka qabaa hadafka xasan gurguur waa qofkii muslin ah oo nikaax xalaala ku dhashay rabana inuu nikaax xalaala wax ku dhalo nin walba ha iska fiiriyo adoo murtada oon aabbaha dhexlaynin ilmahaaduna ku dhexlaynin ha dhiman adigoo gaal ah oo murtad ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa oo beni inaad aqri aaddo waxa aan kaaga digaynaa waxa weeyaan inaadan alle subxaana wa tacaala adoo ku kufriyey aakhire aadin waad maqli doontaa warkeenna meel ku qor xasan gurguurta amaalkiisana dib u fiiri hadduu hiraabo uu ka dhashay ahaa hadduu abtiyaashii ahaa hadduu soomaaliyo uu yidhi madaxweynaan u ahayahay meesha uu ku dhambaysiiyey iyo dhulkooda suu u fiiqaaya iyo qabuurahooda dib u fiiriya dib u milicsada markaad dib u milicsataanna fakerka gurguurta idinku shubaya ree hiraabo fiiriya haddaad fiiri weysaanna kuwii aan rajaynayno inay jahanaba u arooreen meesha u arooreen u aroori doonta
الله توفيق توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم تسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xisela aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo baran ah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى